halkani waa washington la-anta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha abriil waa lix sannadka laba kun sagaaliyo toban saacadda afrikada bari waa lixdii iyo markii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo cashe ibraahim aadan
bangiga dhexe waa kaydka dowladda saa daraaddeed waddan kasto waxaa looga fadhiyaa dadka ka shaqeeya bangiga dhexe howlo gaar ah waxaa ka mid ah inay daabacaan waddanka lacagtiisa
kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir cumar gaab oo ku takhasusay dhaqaalaha kana hadlaya howlaha looga fadhiyo guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee soomaaliya waxaa sidoo kale aan idiin haynaa adeegsiga looxa qur-aanka oo ku sii yaraanaya magaalada beledweyne iyo muhiimadda uu lahaa waxay dhihi jireen macaalimiintu looxu inta uu qoyan yahay ayaa la rabaa maskaxda inuu galo xataa waxaa jiri jirtay in toban arday in laysku geeyo oo hal loox ay ka dhexayso oo iskaashi uu ka dhexeeyo midba mar layidhaha adiga meyri adiga meyri adiga meyri ay soo wareegto hal mar markii soo wareegto waxaa dhici karto ardadaasu in islamarkiiba ay looxii ay bartaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida macluumaad aruurin la sameeyey ayaa waxa ay muujinaysaa in wax ka yar kalabar dadka maraykanka ay taageersan yihiin heshiiska urur goboleedka north atlantic trade organization oo ah isbahaysi loo abuuray si wada jira si uu u ilaaliyo amniga islamarkaasina uga hortago weerarada ruushka wixii wakhtigan kasii horreeyana horay uga ilaalin jiray midoogii sofiyeed cilmi baarista la sameeyey oo la sii daayey wakhti ay kasoo wareegatay toddobaatan guuradii markii la aas-aasay ururkan magaciisa loo soo gaabiyey neto ayaa waxaa lagu ogaaday in afartan iyo afar boqolkiiba dadka maraykanka ay taageersan yihiin halka maraykanka wakhtigan uu heshiiskaas kaga jiro
saddexdii sano ee lasoo dhaafay muusikiistaha kurdishka ah ee la yidhaahdo gani mirzo ayaa waxaa noloshiisa uu hibeeyey inuu caawiyo caruurta dalkiisa suuriya inay ka soo kabtaan saameynta dagaalka dagaalka sokeeye ee halakeeye dalka suuriya tan iyo sanadkii laba kun koob iyo tobankii ayaa galaaftay guud ahaan dadka rayidka ah ee dalkaasi gaar ahaan caruurta sida laga soo xigtay hay-adda qaramada midoobay ee caruurta u n h c r qiyaastii laba dhibic lix milyan oo caruur ah ayaa ku barakacsan gudaha dalka syriya halka laba dhibic shan milyan oo caruur ahna ay qaxooti ku yihiin waddamada dariska ah qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay waxa ay weydiisatay deeqbixiyaasha inay u kordhiyaan lixdan milyan oo dollar kaalmada la siiyo dalka zimbabwe si uu uga soo kabto duufaantii dhowaantan ku dhufatay gobolada bariga dalkaasi waxaa duufaantaasi bishii hore ee xaaqday dhul ballaaran oo dalkaasi ku yaala taasi oo uga sii dartay ayaa la yidhi xaaladaha bini'aadanimo ee horey uga jiray waddankaasi oo ay ka mid ahayd abaartii ku dhufatay markaasi oo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol lixdan iyo sideed qof dalkaasi ku yaala koonfurta ah afrika wakhtigaasi oo boqolaal kalena ay ka barakaceen islamarkaasina ay saameysay waddamada dariska la'a dalkaasi iyo mosambiik iyo malaawi subax wanaagsan idilkiinba mar kale dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda toddobaadkan waxaa golaha wasiirada dalka ay ansixiyeen guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka oo muddooyinkan dambaba la hadalhayay magacaabistiisa magacaabista guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya wuxuu imaanayaa xili dalalka lacagta siiya soomaaliya ay ku lahaayeen deymo sidoo kaleetana lacagta shilin soomaaliga ay u muuqato inay sii dabargo-ayso waxaana guddoomiyaha bangiga wakhtigan la magacaabay aan ku celiyay halkaasi haddaba maxay noqonaysaa shaqooyinka guddoomiyaha bangiga dhexe iyo arrimaha horyaalla waxa aan ka wareystay maxamed bashiir cumar gaab oo ku takhasusay dhaqaalaha degana magaalada minneabolis ee dalka maraykanka cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi baa la yidhaahdaa waa nin soomaaliya waa nin aqoon-yahana waxaana u tahni tahniyad iyo reerreyn baan kusoo dhaweynaynaa waxaana ilaahay uga baryayaa in uu ku guuleeyo shaqadan loo magacaabay aniga si shaksiyana uma aqaanin laakiin sida maqaalada igu ah wuxuu ahaa la taliyaha ra-iisul wasaaraha dhinaca dhaqaalaha waana nin muddadii dambe soomaaliya kasoo shaqeeyey laakiin qurba joog ah waa gartay waa yahay n bal waxaad iga warantaa guddoomiyaha bangiga dhexe badi waa la maqlaa waxyaabaha ay tahay inuu qabto maxaa ka mid a bangiga dhexe horta waa su-aal qaali ah bangiga dhexe waa kaydka dowladda ama waddanka saa daraaddeed waddan kasto waxaa looga fadhiyaa dadka ka shaqeeya bangiga dhexe howlo gaar ah waxaa ka mid ah inay daabacaan waddanka lacagtiisa ay ka shaqeeyaan sida dadka waddanka ku nool ay u kobcin lahaayeen noloshooda sidaas daraaddeedna ay suubiyaan shaqo abuur badan sicir bararkana ay la dagaalamaan
waa tahay waa gartay dad badan waxa ay aada u hadalhayeen magacaabista guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya marka laamaha dowladda sidee ayuu uga madax bannaan yahay kaba soo qaadba mase ayagu hoos imaanaya maadaama xataa golihii wasiirada ee haatanba ansixiyeen sida muuqato baarlamaanka ay tahay inuu soo maro sidey u wada shaqeynayaan guddoomiyaha bangiga dhexe iyo bangiga laftarkiisa iyo laamaha dowladda
bangiga dhexe sidiisaba sharciga bangiga dhexe ayaa qeexaya qaabka wada shaqeynta dowladda markaa joogta iyo baarlamanka markaa jooga laakiin inta badan sida wadamada kale adduunka ay suubiyaanba wuu ka madax bannaan yahay waxaana loo baahan yahay bangiga dhexe iyo guddoomiyihiisaba inay dhexdhexaad ka noqdaan dhaqaalaha waddanka ay run ka sheegaan hadba waddanka dhaqaalahiisa meeshuu marayo ayna ku dadaalaan inay suubiyaan projectyaal ama waxyaabo wax ku ool u ah waddanka aynan dhexgelin siyaasadda aynan u hiilinin siyaasi gaar ah ama xisbi gaar ah
waa tahay arrinta lacagtaad haddaa ay ka dhawaajisay in bangiga dhexe ay mas-uuliyadiisa tahay soo sameynta lacagaha soomaaliya oo kaleeto waxaa sii dhammaanaysa lacagta kunka shilin oo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii tan iyo burburkii wixii hore u yaalla ma ogii wax lasoo daabacay oo macno weyn ku fadhiya aysa jirin marka lacagta soomaaliya ee wakhtigan laga deerinayo shaqo intee la-eg ayaa uga taalla bangiga dhexe soo daabicisteeda sidoo kale waxaa jirta waayadan in lacaga la hadlahayay in lasoo daabacayo isla bangiga dhexe uu sheegay guddoomiyaheedii hore bal haddaad ka warhayso taasna
waa arrin dowladdan iyo dowladihii ka horreeyaba ay aada isugu taxluujiyeen laakiin dadka soomaalida ah qof kastoo soomaaliya uu ka dharagsan yahay soomaaliya inay dowladdii burburtay burburkaas saameyn badan buu u geystay waddanka iyo dadka soomaalida ah dowladda soomaaliya maadaama ay tahay wadamada dhaqaalaheeda uu soo kobcayo waa in approval ama ogolaansho ay ka helaan markay lacag daabacayaan bangiga dhexe iyo i m f ta saa daraaddeed maadaama dowladda soomaaliya lacagihii lagu lahaa aynan babixinayn soddon sano iyo ka badan dowladda soomaaliya iskama bixi kartee lacag iskama soo daabacan karto waa in ay hesho debt forgiveness wax la yidhaha deenta lagu leeyahay laga cafiyo ama ay bixiso deentaas maadaama dowladda soomaalida ay awoodin inay deentaa bixiso waxay isku dayayaan wasiirka maaliyadda iyo wasiiradii ka horreeyeyba iyo bangiga dhexe maamulihiisa waxay isku dayeen in loo cafiyo si loo cafiyona waa inay suubiyaan dowlad wanaag wax la yidhaahdo financial transparency ama ay muuqato meeshay lacagta kasoo gasho dowladda meeshay ku baxdo markii sharciyada sharciyadaas iyo waxyaabaha looga baahan yahay oo dhan ay hubiyaan ama ay fuliyaan waxaa la dan la siinayaa ama loo ogolaanayaa inay lacag soo daabacdaan inta ka horeysa lacagaha waddanka yaalla run ahaantii qof soomaaliya uma malaynayo inuu aaminsan yahay kunka dollare ma kunka soomaaliya shilinka maanta muqdisho yaalla ama boosaaso yaalla inuu yahay kunkii waagaas lasoo daabacay laakiin dowladdu iskama bixi karto lacag iskama soo daabacan karto waa inay la shaqeyso international organizationka ama wada hay-adaha caalamiga ah maxamed bashiir cumar gaab oo ku takhasusay dhaqaalaha magaalada minneabolis isagoo ku sugan ayuuna qadka telefoonka iigu warramayay
qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada toronto ee dalka kanada oo soomaalidana ay ka mid yihiin ayaa ka cabanaya kirada guryaha oo sare ukac uu ku yimid xisbiyada mucaaradka ah ayaa dalbanaya in wax laga qabto sare ukaca kirada guryaha waxaana jiray dibadbaxyo ay dhigayeen qoysaska ka cabanaya kirada sii kordhaysa iyo dadka u dooda xuquuqda dadka soogolootiga ah ee aan awoodin in ay bixiyaan kirada sarraysa waryaha v o a dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto dhibaatooyinka inta badan haysta dadka ku nool magaalada toronto gaar ahaan kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo oo soomaalidu ay ka mid yihiin waxaa ka mid a kirada guryaha dhowaan dowladda gobolkan ontario ee xisbiga muxaafidka waxay meesha ka saartay sharci xakameynayey kirada guryaha taasoo sababtay inay cabasho ka muujiyaan dadka reer toronto oo qaarkood dhigay dibadbaxyo sidoo kale xisbiga n d p ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan ayaa kasoo horjeeda korarka qiimaha kirada soomaalida badankood waxaa lagu tiriyaa dad xoogsataa oo uu hooseeyo dakhliga soo gala oo ay usii dheer tahay taageero dhaqaale oo ay u diraan ehelkii ay uga soo tageen gudaha dalka sidoo kale iibsashada guryo laga rabo lacago dulsaara ayaanan ahayn mid u fudud marka loo eego shareecada cabdirashiid xasan xirsi bakin wuxuu ka mid yahay soomaalida degan toronto wuxuu v o eda u sheegay in xaaladda kirada guryaha hadda ay tahay tii ugu darnayd tobannaanka sano ee uu magaaladan ku noolaa runtii waddankaana waxaan deganahay soddon iyo shan sano ayaan deganahay marka runtii weligay aan lahayn tanoo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aada qaali u ah marka runtii afaragekii loogu talagalay guryuhu waxaa loogu talaga ilaa kun kun iyo boqol inayna ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya laba kun oo dollar marka sbeshal haddaan nahay annaga soomaalida waddankan deganna dama nihin dad brofeshonaal oo lacag badan ku shaqeeya inkamkano iska yaraa marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha ayaan cumar waa hooyo keligeed korisa caruur waxayna rumaysan tahay in korarka qiimaha guryaha uu saameyn gaara ku leeyahay hooyooyinka aanan haysan garab islamarkaana uu sababo in caruur badan ay dayacmaan gaar ahaan marka hooyadu ay keligeed la daalaadhacayso korinta iyo biilka caruurta guryaha maalin maalin ka dambeyso waa kasii daraysaa haddadaan hal qol waxaa lagu ijaaraa kun iyo shan boqol iyo kun iyo lix boqol waagii hore wuxuu ahaan jiray sagaal boqol ama toddoba boqol ama sideed boqol hadda marka hal qol kun iyo lix boqol lagu ijaaro hooyadaas way dhibtoonaysaa hooyadaasna markay lix caruur qabto ninka maba u ogolaba inay ijaarato hal qol iyo laba qol hooyadaasna hadday caruurta keligeed haysato ama lacag yar ee qaadanaysana ma awoodo inay guri weyn ay ijaarato marka waxay nafsada ku qasbaysaa hooyadaas inay gelina ee shaqayso gelina caruurta la joogto islamarkaanana caruurtaa ka dayacmayso oo hadhow dhibaatooyin fara badan kasoo gaaraan ama ha noqdeen caruurta inay dowlada kala wareegto ama ha noqdeen caruurta intay banaanka u baxaan inay balaayadan baas oo bilbaabada taagan oo gaangada ay ku biiraan cabdirisaaq caano geel ayaa fikradaasi la qaba ayaan cumar balse wuxuu dhibaatada ku sheegay inay tahay xakameyn la-aanta kirada ee dhanka dowladda gobolkan sida aanu wada ognahay jaaliyadeenna soomaaliyeed ee reer toronto waxay u badan yihiin dad xamaaliya oo dakhliga soo gala aase qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn guryahana sida haddeer aad ogtahay dowladda ontario nin ka qabsaday sharcigii guryaha wuu kansalgareeyey oo lagu kontarooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saamaysaa gaar ahaan qoysaska carruuraha badan ama qoysaska markaas cusub oo isguursaday laakiin qofka shakhsigaah oo singalkaa qof kale oo singalahuu la cidhiirsadaayo taasu dhib aad u badan ma ay ahaa ibandoo dhib jirta ay tahay sidee baa marka wax looga qaban karaa waxaa wax looga qaban karaa in la abaabulo abaabul siyaasadeed xisbiga mucaaradka ah ee n d p xilligii doorashada waxay ololaha ku galeen wax ka qabashada kirada guryaha xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south western ee magaalada toronto oo soomaali badan ay degan tahay ayaa marar badan dadka la qaatay kulamo ku saabsan wax ka qabashada korarka qiimaha kirada guryaha wuxuu v o eda u sheegay in ay u dagaalami doonaan sidii wax looga qaban lahaa arrinkan waa inaannu maaragtay aanu ku dagaalanaa sidii ay dadkani u awoodi lahaayeen meel ay ku noolaadaan meel ay karaystaan micishadana la jabiyaa si dadku markaa ay u noqdaan dad awoodi kara meelay seexdaan meelay degaan ma doonayno shacabku inuu noqdo shacab dibjiriina meelay seexdaan aan haysanin taasna waxa weeyaan foolxumo weyn dowladda hadda gobolka ka talisa inaysan wax qorsho ah oo ku saabsan sidii aqarada dadku ay u awoodi lahaayeen inaan ka shaqaynaynin sidii nolosha loo yarayn lahaa ama dadku awoodi lahaayeen inaysan ka shaqaynaynin marka annaga mas-uuliyadana saaran waxa weeye mucaaradka ayaanu nahay laakiin waxa aanu nahay dowlad suge waxaanu doonaynaa inaanu keliya mucaaradna ma aha waxaanu doonaynaa inaanu soo jeedinno fikrado dadka wax tari karaya waa in la keenaa xakamayn karaynta aqalada waa in dhaqaale la geliyaa sidii aqalo cusub lagu dhisi lahaa si markaa istoogga aqaladu ay u bataan dadkuna markaa ay u awoodi karaan daraasad la sameeyey dabayaaqadii sanadkii labada kun sideed iyo tobankii waxaa lagu sheegay in toronto ay tahay magaalada ugu qaalisan kanada marka ay timaado qiimaha kirada guryaha xuseen urxaaji v o a toronto
mar kale subax wanaagsan magaalada beledweynna waxaa ku soo yaraanaya dugsiyada qur'aanka ee looxda lagu qorto qur'aanka dugsiyada qur'aanka qaarkood ayaa doorbida inay ardayda qur'aanka ugu dhigaan bugaagta haddaba warbixin arintaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada beledweyn kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane waxaa guuray dhaqamo badan oo dadka soomaalidu ay lahaayeen sida dhiilaha iyo ashuunka oo waxaa bedela cagag waxyaabaha magaalooyinka kusoo yaraanaya waxaa ka mid ah dhaqamadii dugsiyada qur-aanka ee looxa wax loogu dhigi jiray waxaa bedelay ardayda oo bugaag wax ku baranaya inkastoo magaalada beledweyne weli laga heli karo malcaamado ardayda loox wax loogu dhigo haddana waxaa aada u badan kuwa ardayda bugaagta ay cashirada ku qaataan macalin maxamed cabdulaahi maxamuud waxaa malcaamadiisa weli wax looga bartaa looxa waxa uu aaminsan yahay in asalka xifdinta qur-aanka uu yahay in loox ardayda ay wax ku bartaan aniga waxaan leeyahay ka macalin ahaan waxaa muhiimad badan faa'iido badan looxii inaan wax ku dhiganno maxaa yeelay looxa waa sida asalka ahayd oon soo gaarnay oon wax ku soo barannay aad bay ugu fiicnaed ardada inay wax ku fahmaan soomaalida waxay dhahaan damiin far waaweyna wax loogu dhigaa aragtidooda aada ahayd waxaa muhiim ah in ardaygu markii looxa loo dhigo ama uu dhiganayo inuu ka shaqaysiiyo dareennihiisa dhammaan gacanta indhaha looxa waxaa loo hagaajin jiray waxa weeyaan waxbaa la marin jiray ama caleenoo kale ama waxa weeyaan soorta la cunoo kalea la marin jiray dibadeed waa la habeyn jiray geedka markii uu qoyo waxa dhacayo ama ardaygu uu ku xoqo cidida looxa markuu dhaqaayo inuusan xoogaha fiish uu sameeyo taasay ay ka difaacaysaa fartaa marka mataqaana ay ku qurxanaanayso ma hooreyso arrimahaasay mataqaana ay aada ugu fiicneed ardayga xataa waxaa la bari jiray qaabka uu isku mataqaanahay u dadaalo uu qalinka usoo qorto macalimiinta buugaagta cashirada ku bixiya ayaa ina waxay aaminsan yihiin in buugga uu ka sahlan yahay wax walba marka la barbar dhigo dhinaca looxa sida waxaa aaminsan macalin cabdirasaaq yuusuf hagar looxa ardayga marka qur-aanka lagu baraa dhib badan baa laga maraa waxaad og tahay looxa marka qur-aan lagu dhigaa canuga wuxuu u baahan yahay kow inuu looxa uu soo dhaqo ayuu u baahan yahay qaddii markii la dhaqa wax ka dhalanayo qaddii wasaq badana ka dhalanayto laba waxa kaloo ka dhalanayo qaddii markuu looxu dhaqo wuxuu u baahan yahay in la burloox burloox ama caleena wax la marsho waxa looxda lagu burlooxshaa waa raashiin ama cunto la karshaa lagu burlooxshaa oo sida soortoo kaleeto soor dadkii ma isticmaalaan baastii berida isticmaalaan haddii marka ardaygii tiraahid loox ku dhigo waxaa laga yaabaa maanta inuu cashirkii u baaqdo qad la waaye oo xaafada dhanacaana laga waayo marka buugga wuxuu ka kafuz yahay ardagu isla markuu yimaado buugga gacantuu ku wataa amba qol oo dugsi ka mida u yaalla islamarkaas cashirkaa siinaysaa islamarkaasoo fardabaynaya islamarkaas shaqada horaad ka geli kartaa looxa iyo buugga looxu wuxuu u baahan yahay ardayga qur-aanka ku barto waqti dheer u baahan yahay laakiin buugga waqti fudood ku bari kartaa waxyaabaha ay macalimiintii hore aaminsanaayeen waxaa ka mid ah in cashirka oo loox lagu qaato uu isdhexgal wanaagsan u sameeyo ardayda islamarkaana uu ku wanaagsan yahay dhinaca xifdinta maasha allah waxay dhihi jireen macalimiintu looxu inta uu qoyan yahay ayaa la rabaa maskaxda inuu galo marka canugu waxaa dareemaysaa haddii asiga uu shaqeeyey uu gacantii qoray waxa weeyaan wax weyn baa mataqaanaa meesha kasoo xasilayo oon kasoo xasilaynin haddii macalin uu buug ugu qoro aan kasoo xasilaynin ilaa gacantiisaa shaqaysay maskaxdiisaa shaqaysay waa wixii dhan isla wada socdo xataa waxaa jiri jirtay in toban arday iyo mataqaanaa kasi yar in laysku geeyo oo hal loox ay ka dhexayso oo iskaashi uu ka dhexeeyo oo qadda ay soo wada riiqaan oo ninba maalin loo diro marka muhiimad weyn buu looxuu leeyahay oo ka muhiimad badan midda buugga waad dareemi kartaa toban arday markii isku loox laga dhigo midba mar layidhaha adiga meyri adiga meyri adiga meyri ay soo wareegto hal mar markii soo wareegto waxaa dhici karto ardadaasu islamarkiiba ay looxii ay bartaan sumucu asagu waa waa waa waa sunno mutabaca maba laga tegi karaba waxa weeyaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo sayidina jibriil waxa weeyaan qur-aanka way way ku sumcin jireen xataa waxaa la yidhaha xilliga ramadaanka oo kale laba jeer bay dejin jireen marka sumucu de waa qur-aanku waaba sumacba macalin cabdirasaaq yuusuf ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in buugga oo ardayda wax lagu baro ay ku jiraan faa'iidooyin badan gaar ahaan nadaafadda ardayga iyo goobta uu wax ku baranayo ardada waxaan samayn mar walbaaba in subaxdii markii yimaadeen aan kontaroolno in say u libisan yihiin muuqaalkooda adkaari khaasoo loogu talagala in akhriyaan saasaan samaynaa nadaafad ahaan waxa fiican buugga fiican waayo buugga asiga waxaan looxa marka la dhaqaa canuga qadaa soo gaarayso biyihii madaxa isaga shubayan waxa laga yaaba meesha looxda lagu dhaqaata in isku diriraan waxaad u baahan tahay marna in dugsiga gudihiisa aad ku xalido marna bannaanka aad ku xalido marka nadaafad ahaan ixtisaasaa fiican sababtoo diintu ayadaa nadaafadda dhiirigelin lahayd marka in dugsiga nadaafadiisa mar walba ay korayso waa laga maarmaan maadaama dadkii aysan dadkii baadiyaha jooga hayno magaalada marka la joogo waxaa dadkii wada libisay wada qurxayin zaygii dadku yihiin oo kale in arduu noqdaan al raba amba ay ka qurxanaadaan sidoo kaleeto waxaan samaynaa in aan mar walbaaba dhiirigelin aan samayno dugsiyaasha qur'anka aniga hadda su'aalaha wax ka mid ah macallimiinta ardaygu markuu qur'aan ka dhameeyo shahaado qur'aan ayaan siiyaa oo boqolta afarta cadaynaysa inuu dhameeyey sida iskoolada kaleeto xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa dhegeystayaal naga xusuusina inaad sidoo kale wararkan iyo warbixinadan aad dib mar kale uga daalacan kartaan website-keena v o a somaly com ciidamada ammaanka ee dalka sacuudi arabiya ayaa xirxiray toddoba qof oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka dadkaasi la xirxiray ayaa lix ka mid ah lixdaasi qof ayaa waxaa ku jirta qof dumara wariyaha v o e da ee xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira ururka alkhasde ee xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay magaalada london ayaa xaqiijiyey dadka la xirxiray lix ka mid ah inay yihiin rag halka qof ka mid ah ay tahay haweeney lagu magacaabo khadiij alxarbi oo ah gabar qoraa ah dadka la xirxiray waxaa ku jira saxafi dhakhtar iyo dad kale oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka iyo guud ahaan xuquuqda aadamaha dalkaasi ayaa lagu yidhi war ka soo baxay ururka alkhasdi sida lagu sheegay warbaahinta sacuudi arabiya toddobada qof ee xabsiga loo taxaabay ayaa horey loogu diiday inay wax ka qoraan arrimaha ku aadan dib u habaynta iyo xorriyadda dalkaasi iyo inay ka safraan gudaha dalka sacuudi arabiya maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya dadka lagu xirxiray sacuudi arabiya xuseen walaalahay dadkii la xirxiray waxay ahayn ilaa ay toddoba qofood oo u dhaqdhaqaaqo arrimaha xuquuqda haweenka kuwaas oo kaalin yani ka qaadanayay wacyigelinta ku saabsan in sharciga sacuudi carabiya ee xakamaynta xorriyadda dumarka qolyaha la xirxiray ayaa warbaahinta carabta ku sheegtay yani in dadaal badan ay ku bixiyeen inay wax ka qabtaan sidii dumarka sacuudiga xorriyad ballaaran u heli lahaayeen arrimahooda weliba gaarkaa sida awoodsiinta guurka doorashadooda iyo inay iska furi karaan ninka inta badan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka iyo xuquuqda dumarka ee sacuudiyaanka ah ayaa barahooda bulshada ku sheegay in dadka la xirxiray kuwa horey yacni ugu xirnay dalkaasi inay la kulmaan jirdil taasoo lagu cadaadinayo inta badan inay ka laabtaan waxay aaminsan yihiin oo ugu horeysa xorriyadda sacuudi carabiya waa dal dumarka xorriyad badan aysan ku haysan oo islamarkaasina yani aysan ogoleen inay kaalin muuqata ka qaataan hadday noqoto siyaasadda hadday noqoto dhaqaalaha iyo dhammaan arrimaha bulshada arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore dowladda sacuudi arabiya ay sii daysay laba haween oo horey loogu xiray waddankaasi kulugulahaanshahooda arrimaha baadigoobka loogu jiro xuquuqda dumarka dhinaca kale wararka laga helayo dalka aljeeriya ayaa sheegaya kumanaan kun oo qof inay isugu soo baxeen shaaracyada caasimada dalkaasi kuwaasoo dalbanayay in dib u habeyn lagu sameeyo guud ahaan nidaamka siyaasadda dalka aljeeriya dibadbaxyada ka dhacay dalkaasi maalintii jimcaha oo galay isbuucii toddobaad ayaa u muuqatay dibadbaxyaasha inaysan ku qancin cabdulcasiis butufliika madaxweynaha waddankaasi in keligiis uu iscasilo sida dastuurka dalkaasi uu qabo guddoomiyaha baarlamaanka waddankaasi ayaa noqonaya madaxweynaha dalkaasi mar hadduu iscasilay madaxweynihii hore balse dibadbaxyaasha ayaa ku adkaysanaya inay dhacaan dhammaan mas-uuliyiintii ka mid ahaa nidaamkii madaxweyne butufliika warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijisay dibadbaxyaasha sidoo kale inay dalbanayaan inay iscasilaan guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha guddiga dastuurka ee waddankaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore uu iscasilay madaxweynaha dalkaasi cabdulcasiis butufliika oo dalka aljeeriya xukumayay muddo labaatan sano ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
magaalada bad iyo buurbaashaad ka joogtaba yaa caasho
koley aniga boga iyo beerkaad igaga taalla igamana baxay side haddaan ilaahay beenayn anna baajin maayo ayuu leeyahy fanaanka
anna baajin maayo macnaha wacadki waan isla heenaynaa camal ayay ka dhigan tahay waa la ballamayaa laakiin wax walbana waxaa laleeyahay ilaahay xaggiisabay ka fushaax codadka allah u naxariista waxay ahaayeen maxamed axmed kuluc iyo xaliimo khaliif magool iyada ayaan u dambeysay baahinteenii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale dhegaystayaal hawada ku soo noqonayno haddii alla idmo anigii sahre cabdi waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Daddy, who's the bedelayo haddaan ilaahay